habeen wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington
waa habeen khamiisa koob iyo tobanka bisha juun sanadka laba kun iyo labaatanka waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee toddoba iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrban iyo bogga v o a somaly dot com iyo efemyada magaalooyinka geeska afrika qaar idaacadda caawa waxaa idinla socodsiinaya cabdixakiim maxamuud shirwac iyo anigoo ah caashe ibraahim aadan
qodobada dhegaystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda caawana waxaa ka mid ah dadaallo lagu xalinaya xiisada ka dhalatay duuliye reer jabuuti ah oo xabsiga dowladda ku jira oo ka socda dalkaasi jabuuti marka hore dhinaca dootaba waxaa ka khaldamaada ka xumaadaan markii la arkay in la saxaa markiiba la isku dayey kadibna waa lasoo ninkii maarata waa lasoo arkay waalidkiisu soo arkeen isnaantiisu soo arkeen dadkii u dhawaa way soo arkeen xildhibaanada howlu bay galeen haddii warcigiisu ay wax ka seexayeen waa la saxay docteeradu wuu arkay dee garsoorkiisina wuu socdaa waxaa kaloo aad maqli doontaan barnaamijkii bandhiga v o ed oo aanu ku eegayno saameynta dhaqaale ee covid sagaaliyo toban uu ku yeeshay sharikadaha duulimaadka ee soomaaliya marka la ysku daro diyaaradaha oo kiro ahaa xafiisyadoodii shaqaalahoodii dal iyo dibad iyo ummaddii ku tiirsanayd oo boqolkaa kun oo qofood oo aan ka soo sheekaynay marka aan qiyaastii samaynay boqol iyo shan iyo labaatan milyan oo dollar ayaa khasaarahoodii noqda waxaad dareemi kartaa shan iyo tobankaas shaqaalo ee mushaaraadka ay qaadan jireen waxay sidoo kale mataqaanaa ay ka masruufan jireen qoysaskooda waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan ciidamada amison oo raaligelin ka bixiyey dad rayida oo ku dhintay rasaas ay siddeedii bishan isu weydaarsadeen sida ay sheegeen ciidamo ka tirsan iyo al-shabaab meel u dhow degmada jannaale ee gobolka shabeellaha hoose xubintii dooda gaaban barnaamijkii wargeysyada iyo qodobo kale ayaan idin haynaa marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida uu inoo aqhriyo jamaal axmed cusmaan
qareen hore oo heer federaal oo loo xilsaaray inuu baaris ku sameeyo tallaabo ay wasaaradda garsoorka maraykanka meesha uga saarayso dembiyo lagu soo oogay taliyihii hore ee dhinaca ammaanka madaxweyne trump u qaabilsanaa michael flin ayaa sheegay inay ahayd in dalabka dowladda la diido sababtoo ah buu yidhi waxay si cad u muujinaysaa ku takrifalidda awoodda dacwad oogista qareenkan oo lagu magacaabo john glinson ayaa sheegay in dowladdu ay ku kacday fal aan caadi ahayn oo u faa'iideynaya garab isbahaysi siyaasadeed u ah madaxweynaha glinson ayaa waxaa magacaabay qaran emet sullivan si uu baaris ugu sameeyey kiiskaasi balse arrintu waxa ay u taallaa qaran emet sullivan iyo maxkamadaha racfaanka haddii ay aqbalayaan iyo in kale dalabka wasaaradda garsoorka ee ahaa in laga laabto eedeymihii lagu soo oogay michael flin oo la taliya dhinaca ammaanka u ah madaxweyne trump flin ayaa qirtay inuu dembi gale oo uu been u sheegay hay-adda f b i-da xilli baaraha gaarka robert miller uu waday baaritaan la xiriira haddii ruushku uu faragelin ku sameeyey doorashadii madaxtinimada mareykanka ee sanadkii isku dhiibidda uu hogaamiyey kooxeedka cali khusheeb uu isku dhiibay maxkamadda caalamiga ee dembiyada i c c ayaa sare u qaaday rajada laga qabo in xubno kale oo loo haysto dembiyo dagaal oo ka dhacay gobolka daarfuur ee dalka suudaan ay maxkamadeyn doonto maxkamadda caalamiga ee dembiyada i c c dadkaasi waxaa ka mid a madaxweynihii hore ee suudaan cumar xasan al bashiir saraakiisha suudaan ayaa sheegay bishii februari in saraakiil hore oo uu ku jiro al-bashiir ay suuragal tahay in lagu maxkamadeeyo i c c oo ay ku wareejiyaan cali khusheib ayaa u xabisan i c c kadib markii talaadadii uu isku dhiibay mas-uuliyiinta jamhuuriyadda afrikada dhexe khusheib ayaa taliyi u ahaa maleeshiyaadka janjawiid ee ka dagaalami jiray gobolka daarfuur ee dalka suudaan khuburo ayaa sheegay in dhimashada coronavirus ee mareykanka ay gaari doonto ilaa iyo laba boqol kun oo qof marka la gaaro bisha sebtembar ee soo socota xilli kiisaska cudurka covid sagaaliyo toban uu kor u dhaafay laba milyan arbacadii waxaana jira in dowladuhu ay khafiifiyeen xayiraadihii ka jiray gobolada qaar ashish ja oo hogaamiya macadka caafimaadka caalamiga ee harvard ayaa waraysi uu siiyey telefishinka c n n waxa uu ku sheegay in haddii tallaabooyin adadag aan lala imaan ay dhimashada cudurkaasi sii kordhi karayso gudaha mareykanka waxa uu sheegay in xitaa haddii aysan kiisasku kordhin oo sidan lagu hayo in la filan karayo in dhimashadu ay gaarto laba boqoloo kun bisha sebteembar marka la gaaro turkiga ayaa arbacadii diiday hindise xabad joojina laga hirgelinayo libiya oo ka yimid masar iyadoo oo sheegtay in qorshahaasi looga dan leeyahay in lagu badbaadiyo jenaraal khaliifa xaftar kadib markii uu ku fashilmay weerar uu ku doonayay inuu ku qabsado caasimada tripoli waxaa sidaasi wariyey wargeeska xorriyaad ee dalka turkiga kasoo baxa dowladda turkiga waxa ay taageertaa dowladda caalamigu aqoonsan yahay ee ra-iisul wasaare faysal sarraaj kaasi oo ciidamadiisu ay toddobaadyadii dhowaa iska caabiyeen weerar socday afar iyo toban bilood oo uu waday ciidan u hogaamiye hogaamiye kooxeedka khaliifa xaftar oo ay taageerayaan imaaraadka carabta masar iyo ruushka masar ayaa ku baaqday xabad joojin bilaami lahayd isniintii taas oo qayb ka ayd hindisay sidoo kale soo jeediyey gole hogaan oo la dooranayo oo loo dhisayo libiya qorshahaasi waxaas taageeray imaaraadka carabta iyo yuruushka laakiin wasiirka arrimaha dibadda turkiya mawluud javazula ayaa ku gacan sayray hindisahaasi waxaana uu sheegay inuu yahay iskuday la doonayo in lagu badbaadiyo khaliifa xaftar oo guuldarooyin insixixiga kasoo gaaray dagaalka dagaalka xabad joojinta qaahira waa uu dhintay haddii ay tahay in la saxiixo xabad joojin waa in ay ka dhacdaa madal isku keenaysa dadka oo dhan ayuu javazul u sheegay wargeyska xuriyaad baaqa xabad joojinta lagu badbaadinaya xaftar noogama muuqdo mid cadaalad ah oo aan aamini karayno ayuu intaasi ku daray javazul ayaa waxa uu sheegay in turkigu uu sii wadi doono wadahadallada ay la leeyihiin dhammaan dhinacyada si xal loogu helo dalka liibiya hase yeeshee xalka noocaasi ah waxa uu u baahan yahay buu yidhi in heshiis ay ku yihiin labada dhinac warkii dunida dhegeystayaal waa nagaytaa
aad buu u mahadsan yahay jamaal axmed cismaan oo inoo akhrinayay warka caalamka halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga e v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada washington siday sheegeen dadka degaanka sideedii bishan ayaa rasaas ay fureen ciidamada amisom meel ku dhow degmada janaale ee gobolka shabeellaha hoose waxaa ku dhintay saddex haween ah laba qof oo kalena waa ay ku dhaawacmeen amisom ayaa qiratay in dadkaasi ay ku dhinteen rasaas la isweydaarsaday waxaanay ka bixisay raaligelin waryaha v o eda ee baydhabo mukhtaar maxamed catoosh oo la hadlay gudoomiyaha gobolka shabeellaha hoose ayaa warbixintan noo soo diray amisom ayaa ka tacsiiyey ilaa saddex haween ah oo ciidamadooda ay ku dileen deegaanka jannaale oo gobolka shabeellada hoose ka tirsan iyadoo howlgalladaasi sidoo kalena ay ku dhaawacmeen sida amisom ay sheegeen laba haween ah kuwaasi oo haatan lagu daweynayo cisbitaalka amisom waxay muujiyeen amisom in raaligelin buuxda ay ka bixinayaan dhacdadaasi lagu dilay haweenka soomaaliyeed kuwo kalena lagu dhaawacay amisom ayaa sidoo kale waxay sheegeen ciidamadooda oo duulaan kula jira kooxda al-shabaab inay safka dabka soo galeen dad rayid ah taasi oo khasaare ka soo gaartay dad shacaba waxay sidoo kale amisom sheegeen in al-shabaab ay qorsheynayeen inay weeraro iyo carqaladeeyaan dhaqdhaqaaqa dadka inta aan la dagaalamayno argagixisada waxaa naga go-an inaan ilaalino dadka rayidka iyo waddooyinka muhiimka oo ay kooxda al-shabaab ku aasayaan qaraxyada si ay u sababi karaan cabsi dhacdadii isniinta sideedii bishii juun labada kun iyo labada waxay ahayd nasiib darro waxaana si kal ee laab tacsi ugu diraynaa qoysaska dadka ay ka dhinteen ayuu yidhi madaxa amisom danjira francesco madera maamulka gobolka shabeellada hoose ayaa muujiyey inaysan faahfaahin badan ka haynin dhacdadii lagu dilay ilaa saddex haween ah oo ciidamada amisom ay ku dileen howlgal ay ka sameynayeen deegaanka janaale gudoomiye ku-xigeenka amniga maamulka gobolka shabeellada hoose cabdi axmed yuusuf ayaa ka hadlay wallahi arrintaasi waxa weeye kolley si tacsida u direen iyagoon baa kolley jawaabteeda bixiyey annagu dee cid hadda gaara nala soo xariirtay oo tiri de dhacdadaasaa lagu dhacdayna ma hayno in maaragtay shiralkaasi meesha ka dhaceenna kolley de akhbaar ahaan uuna soo gaaray marka haddii ay maaragtay ka tacsiiyeenna kolley de ayaga unbaa kiiskaas wuxuu ahaa darta sida hadda aad sheegaysid anuu hadda faamahayo laakiin kan hadda maanta ka dhacday deegaankaas waxadda aada wax u weyn oo maaragtay maanta colays ku ah deegaanka ama dadka deegaanku ah ama amniga deegaan ku ah ina maanta deegaankaas kama ay jiraan arrinka aanu la samayno deegaankaas hadda aada iyo aad u hadda u degan yahay boqol kiiba boqol gudoomiye ku-xigeenka amniga gobolka shabeellada hoose cabdi axmed yuusuf ayaa dhanka kala xusay ciidamada dowladda soomaaliya iyo kuwa amisom marka ay howlgallo sameynayaan inay kula dardaarmaan inaan la dhibaataynin dadka shacabka ha boqolkiiba sagaashan iyo sagaal amsomtana waa kala hadalnaa ciidamada dawladana hadee waa ogtahay hadda khasaaro gaar ay hadda weli geysteen oo dadka shacabka ay geysteen dee ma aysa dhiceen hadda anagu riboor kuma hayno runtii aad iyo aadan ugu mahad celinaa karaan dadka waa dadkeedii waa dadkii mas-uulka u haayeen waa dadkii amniga u haayeen waa la dardaaranaa amsom tikidheeda waa la dardaaranaa in khasaaraha la yareeyo oo khasaaraha laga fiirsado oo dadka shacabka loo turo oo dadka shacabka loo naxariisto oo isla nimankaa nabadiidka inta dadka kusoo hoos gambadaan inaan dadka shacabka khasaaro weyn loo geysan ama khasaaro yarba aan loo geysan runtii dee baaqyo badanna waa u bixinay oo xaggan biyaha waan kala hadalnay silaystana waan uga hadalnay runtiina hadda dhacdooyinkii waddankan ka dhici jiray iyo sida cadowga markay soo weeraraan dadka shacabka khasaarihii gaari gaari jiray hadda waxaan leenahay waayahan dambe oo yaraadaana taasaan hadda odhan karnaa walahi ciidamada iyo dadka shacabka kulli hadda xiliyadii ugu dambeeyey goobihii la qabtay oo muxuu ahaa dowladda qabatay ama muxuu ahaa la qabto nimanka cadowga laga qabtay waxa u dambeeyey janaaga runtiina waan ku ammaanayaa deegaanka sida muxuu ahaa loo xaliyey oo amnigiisa ama bulshadii meesha deganeed lagu soo dhaweeyey ama ay bulshadii deegaanka uga shaqaysanayso oo ay ciidamadii uga shaqaynayaan oo ay u ilaalinayaan aada iyo aada waxaan odhan karaa waa guul cusub oo hadda wadanka kusoo kordhaysa runtii wada shaqayn aada iyo aada u fiican aan ku ognahay ayadaana rajaynaynaa ayadaana ka sugaynaa inuu maxaa ay sii siyaado dagaalada u dhexeeya kooxda al-shabaab iyo howlgallada ay sameeyaan ciidamada dowladda iyo kuwa amisom ayaa mararka qaar waxay dhibaato ka soo gaartaa dad shacaba oo aan waxba galabsan mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo
dalka jabuuti waxaa isxilqaamay odayaal iyo xildhibaano iyo weliba dad aqoonyahana si ay ugu kala dab qaadaana dowladda iyo qaybaha bulshada ee ka dambeeyey banaanbaxyadii dadku ay ku dhinteen ee dhowaan ka dhacay jabuuti islamarkaana sababta u ahaa duuliyaha ka tirsan ciidamada cirka ee jabuuti oo lagu magacaabayay fu'aad yuusuf cali kaasoo weli ku jira xabsiga dhexe jabuuti cilmi muuse xasan oo ka mid ah guddidan ayaa dadaalkooga uga warramay wariyahayaga rabadaan muuse jaamac si guud ahaneed waxaan kuu sheegayaa in annagu aan kaga hadhnay dhibaatooyinka afartan kaa sano gobolka ka socday reer jabuuti gaar ahaan waxaan kaga hadhnay ma aha xukun xukun waxa la noo keenee maaragtay gumaysigu iyo xeerarkan dambe la keenay maaha xeer soo taxna oo kubaan kunoo sana aan lahayn ayaan aan lahayn oon oo sooyaala ayaan mar kasta ku adkaynaynay kaan haysanno arrin kastoo dhacdaba taabaa xalinaysa tii baan nidhi dee warwaasli may naga dhammaatay rag baa kacay xildhibaanaa kacay odayaal baa kacay dadkii maaratay waxaa dareemayay maaratay kolba midba si ugusii kala dhawaa baa la kacay hawshii waa la galay isla markiiba xildhibaanadii iyo dowladdii iyo madaxweynuhuba hawshii markii maaratay marka hore dhinacayd ootaba waxaa ka khaldamada ku xumaadaan markii la arkay in la saxaa markiiba la isku dayey kadibna waa lasoo ninkii maarata waa lasoo arkay waalidkiisu soo arkeen isnaantiisu soo arkeen dadkii u dhawaa way soo arkeen xildhibaanada howlu bay galeen haddii wadacigiisu ay wax ka seexayeen waa la saxay doktoorada wuu arkay dee garsoorkiisina wuu socdaa
baaqiyo kala duwan oo nabadeed oo maslaxadda dadku ay ku jirto inaad soo jeedinaysaan marka baaqiyadaasi haddaad xoogaan noo faahfaahayso tala bixin maxaad odhan lahayd
maanta halkan baaq waxaan u dirayaa dadka shacabka reer jabuuti kow shacabka reer jabuuti waxaan leeyahay walaalayaal dhib nagu filan wayna haystaa maanta oo maanta dhibta maanta xanuunka dalka iyo adduunkaba saameeyey iyo xagaabixi aan xagaabaxayni iyo maciishada iyo dhaqaalaheenno marka horeba dee dalalka kuwii waaweynaaba haddeed ay ka bixi laayihiin innakuma marka horena sabon ahayn inta dhib nagu filan maanta wayna haysaahay ta soo socotina wax uunbay sii burburina haddaan dagaal iyo iyo aan doonno xoog inaan ku qaadna aan doonno soomaalida waxaa ku maamaahdaa dagaal amba rabshado wiil baa ku dhintay wiil kuma dhasho waxaan odhan lahaa maanta maadaama hawshiina la galo odayaal ay ku jiraan waxaan isku sabirno waxaan kala dambayno gacal iyo waxaan kala lahaanno ha wada ilaashanno garsoorka walaalkeen nin kastaba uu jecel yahay inuu nin kasta oo roo jibto baatida gara u helo gartaa walaalkeen dee maanta waa loo wada arkay waana loo wada xaytay waana dowladdiina waxa gacanta ku haysee inaa la noo hoosgelin waa la nagaadayaa oo boqol iyo labaatan dhib baa nagaadaysa iyo cadow baa nagaadaye inaan u gelin ahun sabirnoon dowladdeennana maaratan aamino innakuna hays aamino xal silmiyana waxaa ku raadina shicib ka leeyahay baaqa labaad waxaan dalayaa xukuumadda war nin kastaba halka aad joogta adkee awoodda aad u leedahay inuuna ku targafeline mas-uuliyadda kaa haysata halka aad joogtina adkee dowladduna waa jir qurahata warkay hays gaarsiisato war ay hayso inay meel kale ka doondoonin mid ahaato dadkuna waxay u baahan yihiin wax cad transparency u baahan yihiin maanta wax lama khabayn karo maanta waxaa la jeclay cycle transformation waxa la dhahaa zamankii wararka qarnigii wararka wararkaasi markaasi maanta haddaa adu bixin weydo mid kala bixin intii aw lahaana uu raacsan dee haddaba warkuna ninku warkiinana isgaarsiiya dhinaca saddexaad waxaan u dirayaa maaragtay baaqayga nimanka amba mucaarid ahaadaan amba gudaha ku jiraan amba dibadha joogaan nin kasta oo raba oo niyadaxume ku raba in au ka faa'iidaysatan maanta si maaragtay wax au kicin kari waaye wuxuu horu sameeyo u sameeyo kuwaana waxaa leeyahay war maanta dadkayguma karayaan maalintii maaha maalintii laga faa'iidaysanaya maaha in maanta loo hoos dhaacay in dabka qoriga la qabasiin waxaan leeyahay maanta naga joogsada baaqayga afraad waxaan u dirayaa madaxweynaha jamhuuriyadda jabuuti madaxweyne dee adigu dalkani isagoo dal ahaynoo gumaysigii ku jira aad ka soo shaqaysay ood hawl ka soo qabatay maxay gubanimo doonkiibaad hormuud ka ahaydood ku jirtay calanku markuu dhashana dee dowladdii u horreeyey iyo nimankii u horreeyey rurka ku adkeeyey allahu naxariistaa xaaji xasan guulid abdidoon iyo guruubkii u horreeyey la shaqaynayay rurka u adkeey aad kamid ahayd ilaa ilaahay dee adigaba aabba kaaga dhigay oo maanta aabba adigu aad maaratay labaatan sano aabbaad ka tahay dalkaas dee waxaan ku leeyahay maanta waxa weeyaan waxaa noloshaadii cimrigaaga oo dhan qaba waxaan umaleeyaa maalintaa u horreysa ka hadlayno in yar baad ahayd wiil yar baad ahayd ilaa maanta cimrigaagii oo dhan dee dalkaasi sidii jilbaha isku taagi lahaa adduunka dhinaca ka raaci lahaa uunbaad uhaydneyd ood u dadaalaysa lamana wujuudka amba waxa jira ee feega ahna lama diidi karo oo maaragtay dee nebiga alayhi salatu salaam man laa yushkir innaasa laa yushkir illah buuli oo maarata waxaasi ma jiraan lama odhan karo indhaha iskuma qabto dee waxaan ku leeyahay maanta wixii intaasoo dhan cimrigaaga oo dhan aad soo siisay maaragtay hoos weeg oo inay si yaroo fudud maaragtay ay waxyaalo maaragtay isbuuxbuuxsaday inaynu ku hoos marin hoos eeg maanta dalku wuxuu u baahan yahay afarta adaa din ayuu u baahan yahay dalku maanta wuxuu u baahan yahay madaxaagii oo dhan wuxuu u baahan yahay madaxweyne taladana beersaanku unin laha dhegaystayaalkaasi wuxuu ahaa cilmi muuse xasan oo ugu warrameeyey magaalada jabuuti ee caasimadda waddanka jabuuti wariyahayaga ramadaan muuse jaamac sida ay sheegayaan tirooyinka lagu daabacay khamiistan maanta websaydyada xarunta macluumaadka ee jaamacadda johns hopkins ee waddankan maraykanka ayaa ay tilmaamayaan in xanuunka covid waddankan maraykanka ku dhacay laba milyan afar boqol iyo weliba lixdan iyo afar qof islamarkaana u dhinteen boqol iyo labaiyo toban kun iyo sagaal boqol iyo afar iyo labaatan iyadoo weli maraykanku uu ku jiro kaalinta koowaad islamarkaana ugu horreeyo tirada guud ee dadka xanuunadan uu ku dhacay adduunka haddaba warbixintan waxaa inoo haysa wariyahayaga caashe ibraahim aadan ilaa koob iyo labaatan gobol ayaa la diiwaangeliyey tirada guud ee ugu badan ee kaysaska covid sagaal iyo toban toddobaadkan qaar badan ayaa waxa ay xudun u yihiin gobolada galbeedka iyo koonfurta arizona new mexico texas iyo utah sarwkacyada ah ayaa yimid iyadoo la khafiifiyey xanibaadaha toddobaadyadii lasoo dhaafay oo ay ku jiraan sanad guurada maalinta xuska ee memorial day taasoo calaamad u ah bilowga xilliga fasaxa xagaaga ee caadiga ah kaysaska cusub ee ugu badan ee cudurka ayaa ku kalifay saraakiisha caafimaadka maxalliga ah ee gobolka california inay joojiyaan xafladda sanadlaha ah ee caanka ah ee heesaha iyo midka fanka farshaxanka iyo dabaaldega muusikada ee loo yaqaano stage coach ee loo qorsheeyey bisha oktoobar labada munaasabadood ayaa markii hore waxauu qorshuhu ahaa in la qabto bisha abril laakiin dib ayaa loo dhigay markii uu cudurku dilaacay khubradu waxa ay kaloo ka baqayaan mudaharaadyada ka socda wadanka oo dhan ee ka dhashay geerida ninkii maraykanka ahaa ee ka tirsanaa bulshada madoowe ee maraykanka ee isaga oo ku jira gacanta booliska ee magaalada minneabolis uu horseedi doono kicid kale oo ah xanuunka covid banaanbaxayaasha ayaa laga soo duubay fiideo muujinaya iyagoo garbaha isku haya oo aada isugu dhowdhow inkastoo qaar badan oo ka mid ah ay xirnaayeen maaskaro si kastaba ha ahaatee mas-uuliyiinta goobta caanka ah ee disneyland ee ku taalla gobolka california ayaa arbacadii shaaciyey in ay qorsheynayaan inay bilaabaan furitaanka wejiga labaad ee disneyland iyo beerta ku dhow ee disney california adventure toddobiiyo tobanka bisha juulaay sanad guuradii shan iyo lixdanaad ee furitaanka disneyland goobta caanka ku ah madadaalada ayaa sidoo kale waxay ku dhawaaqday dib u furidda wejiga hore ah ee magaalada orlando ee gobolka florida hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o ayaa go-aamisay in latin america ay tahay meesha ugu cusub ee dunida ee uu ku faafo cudurka coronavirus iyadoo tirakoobyadii ugu dambeeyey ay kor u qaadeen tirada guud ee kiisaska gobolka ilaa iyo in ka badan hal milyan iyadoo in ka badan toddobaatan kun ay ku dhinteen iyadoo la xaqiijiyey toddoba boqol toddobaatan iyo laba kun afar boqol iyo lix iyo toban kays dalka brazil ayaa ah dalka ugu waxyeelada badan ee gobolka waxaana uu keliya ka dambeeya maraykanka liiska guud ee caalamiga ah ee kaysaska la xaqiijiyey ee xanuunka covid sagaal iyo toban marka laga yimaado dalka brazil waa dalka beru kaasoo leh in ka badan laba boqol iyo toddoba kun oo kaysaska guuda dalka jili ayaa waxa uu ku jiraa booska saddexaad isaga oo leh boqol afartan iyo sideed kun afar boqol konton iyo lix kiis halka mexico ay ku dhowdahay boqol labaatan iyo sagaal kun iyo boqol siddeetan iyo afar kiis ilaa iyo gelinkii dambe arbacadii shalay waxaa jira toddoba milyan saddex boqol iyo lixdan kun iyo laba boqol soddon iyo sagaal kays oo la xaqiijiyay oo covid nneteen oo adduunka oo dhan ah iyadoo dhimashaduna tahay afar boqol lix iyo toban kun iyo laba boqol iyo kow aad bay dhegaystayaal u mahadsantahay caashe ibraahim aadan oo warbixintaasi nala socodsiinaysay haatanna dhegaystayaal waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka bandhiga v o a oo aanu ku eegayno saameynta dhaqaale ee xanuunka covid sagaal iyo toban uu ku yeeshay shirkadaha duulimaadka ee soomaaliya jamaal axmed cismaan oo barnaamijka soo diyaariyey ayaa nala socodsiinaya
taniyo markii uu soo ifbaxay cudurka safmareenka noqday ee covid-19 dhaliya fayruska corona ayaa dunidu waxaa isku dayeysay si ay u xakameeyeen cudurkaasi in la joojiyo dhammaan isu socodkii dadka taasoo sababtay in shirkadihii duulimaadyada caalamiga ahaa ay dhammaantood hakiyaan duulimaadyadii isaga kala gooshi jiray dalka dal ama qaalad ka qaalad waxaana taasi ay sababtay in ay shirkaduhu khasaaraan balaayin doolar agaasimaha ururka duulimaadyada caalamigaah ee i a t a loo soo gaabiyo alexandra de junior ayaa waxa uu ka digay in shirkado dhowrahi ay musallafi doonaan marka cudurkaani uu dhammaado waxaana uu ururkiisu qiyaasayaa in shirkadaha duulimaadyada caalamka oo idil ay lumin doonaan ugu yaraan bilyan oo dolar i a t a ayaa sidoo kale qiyaasaysa in sanadka soo socda ay shirkaduhu khasaari doonaan bilyan oo dolar haddaba arrimahani sidee ayay saameyn ugu yeesheen shirkadaha duulimaadyada soomaaliya iyadoo la ogyahay inta badan soomaaliya muddooyinkii dambe ay dadku isticmaalayeen duulimaadyo isku xira magaalooyinka qaar ee soomaaliya kuwaasuu hakad ku yimid saddexdii bilo ugu dambeysay xasan xaashi maxamed oo ah gudoomiyaha shirkadaha diyuuradaha soomaaliya ayaa v o a sharaxaad marka hore ka siiyey shirkadahaasi howlaha ay qabtaan isagoo intaa kadibna ka hadli doona saameynta uu ku yeeshay covid howlihii shaqo ee duulimaadyada soomaaliya ay ka wadeen diyaaradaha soomaaliyeed runtii waa kuwii markii dalku burburka uu ka dhacay ay ganacsato soomaaliyeed inta is-abaabuleen oo kolleyba haddii aad tahay dadkii waagaas dhoofay ama waagii ka dambeeya dhoofay waxaad garan kartaa qof kasta oo dalka ka dhoofay wuxuu raacay diyaarad soomaaliyeed mar dhow ka hor qof kasta oo dalka yimid wuxuu soo raacay diyaarad soomaaliyeed waxay ka qayb qaateen isu ururintii iyo isu daadgurayntii dadka soomaaliyeed oo kala irdhoobay laysugu daadguraynayay waxay ka qaateen qayb ka qaateen dib u heshiisiinihii waxay qayb ka qaateen mucaawimooyinkii inay dadka u daadgureeyaan waxay haystaan in ay shaqo abuur u sameeyaan dad boqol kun oo qofood aan ka yaraan waxay haystaan inay wax ku soo barteen tobannaan kun oo kale dadka aan ka yarayn oo familadooda ay ku tiirsanaayeen inay sababahooda wax ku soo barteen diyaaradaha soomaaliyeed horta waa kuwaas haddii aan ka warbixiyo arrinta ku saabsan sida uu noo saameeyey cudurkan coronaviruska si aada ayuu noo saameeyey oo ka badan runtii sida uu caalamka u saameeyey caalamka kale diyaaradahooda badanaaba waa diyaarada oo national carrier ah ama shirkado dhaqaalo badan lahaa ay leeyihiin oo la kabayo laakiin annaga kuwayaga ilaa hadda cid kabtay ma jirto taasaan uga bedelanahay in badan oo caalamka saameynta ay airlineka uu ku yeeshay cudurkaasi aan annagu aada uga bedelannahay
waxaa hubantiya in shirkadahaasi ay khasaaro soo gaartay gaar ahaan dhinacii duulimaadyadu ay samayn jireen waxaa xasan uu qiyaasayaa in saddexdii bil ugu dambeysay ay shirkadahaasi khasaareen milyan oo dolarka mareykanka dhaqaale ahaan saddex bilood istimeeshinkii aan samaynay waxay khasaareen boqol iyo labaatan iyo shan milyan oo dollar marka la ysku daro diyaaradaha oo kiro ahaa xafiisyadoodii shaqaalahoodii dal iyo dibad iyo ummaddii ku tiirsanayd oo boqolkaa kun oo qofood oo aan ka soo sheekaynay marka aan qiyaastii samaynay boqol iyo shan iyo labaatan milyan oo dollar ayaa khasaarahoodii noqda marka saameynta intaa la eg ayuu nagu yeeshay waxaa jira dad ka shaqaysta sida uu xasan sheegay shirkadaha diiradaha kuwaasoo isugu jira kuwa diiradaha la socda kuwo xafiisyo u furan oo dadka ka caawiya inay helaan tikidhada ay ku dhoofaan iyo waxyaabo kale oo la mid ah maxamed bare maxamuud oo agaasimaha shirkada socdaalka duulimaadyada iyo dalxiiska ee crown ayaa v o a sharaxaad ka siiyey sida uu cudurkaasi dhaqaale ahaan saameyn ugu yeeshay xaqiiqdii xanuunka coronavirus ama loo yaqaano covid nneteen waa xanuun adduunka oo idil dhaqaalihiisa saameeyey gaar ahaan howlaha socdaalka iyo dalxiiska sababtoo ah dhaqaalaha waxyaalaha u saameeya ama ganacsiyada waxaa kow kaa la dhihi karaa xirnaanshaha eerboodyada caalamka oo idil ka gadaal markii xayiraad lagu soo rogay eerboodyada ama dhammaan howlihii la xiriiray socdaalka ama safarada iyo dalxiiska kadib go-aamo ay wada qaateen wadamada caalamka intiisa badan ama guud ahaan wadamada caalamkao dhan aan dhihi karno madaarada caalamkao dhan ama dhammaan howlihii dulmaadyada sidaas ay ku hakadeen ama uu ku galay xayiraad keliya maahan dadka saameynta dhaqaale uu ku yeeshay cudurka covid dadka kala gadisan ee ka shaqeeya arrimaha duulimaadyada balse waxaa jira dad iyagu howlo shaqo kasoo fulin lahaa meelo kala gadisan oo dalka ama dibadda ah oo saameyn dhaqaale arrintani ay ku reebtay maxamed amiin nuur oo ah sawirqaado la shaqeeya hay-adaha samafalka islamar ahaantaasina qandaraasyo ka helay hay-adaha oo u safri jiray gobolada kala gadisan dalka ayaa sheegay in arrintani ay saameyn ku yeelatay run ahaantii tan iyo markii ay xirmeen duulimaadyadii gobolada dalka waxaa jiray saameyn badan oo dhinaca dhaqaalaha oo ay nugu yeelatay aniga ka gaar ahaan waxaan ahay sawir qaade iyo filim qaade inta badan n g o-yada ama hay-adaha kale ayaan la geli jiray kontaracti oo waxaan aadi jiray gobolada si aan kaga soo shaqeeyo waxaa dhici jirtay in markaa aan heshiino kadib aan tikid iyo wax jarto dabadeedna aado gobolada dalka gaar ahaan hadba goobta laga soo qabanayo shaqooyinkaasi waxaana inta badan aan adeegsan jirnay diyaaradaha gobolada aadayay tan iyo markii arimaha haatan dalkaadduunyada idil saameeyey cudurkan covid nneteen-ka uu imaaday waxaa jiray in dowladda soomaaliya ay gebi ahaanba joojisay duulimaadyadii gudaha taasina waxay annaga gaar ahaan ugu yeelatay shaqsiyan saameyn ballaaran oo dhinaca dhaqaalaha oo ma jira hadda enji-oyadii iyo hay-adihii kale waxyaabihii aan ka heli jirnay sidoo kale caqabado badanna waa ay leedahay oo dhinaca dhaqaalaha ay ku yeelatay annaga bes maahan xataa dad badan oo kalena inay saameysay waa macquul laakiin aniga shaqsi ahaan aaday ii saameyso horta markaan ka hadlo sawir qaadista iyo film qaadista waayo inta badan enji-oyada iyo hay-adaha ayaan wax ka heli jirnay oo sawiradaas iyo muuqaaladaas aan soo duubno wax nagu sii jiray haddase wixii oo dhan meesha waa ay ka baxeen wayna istaageen maxamed bare maxamuud ayaa waxa uu leeyahay ma jiro cid hadda caawinaysa shirkadaha duulimaadyada gaar ahaan xafiisyadii ayagu ka midka ahaayeen maadaama soomaaliya iyo dalal badan oo afrikahayba aysan jirin nidaam rasmi ah oo lagu caawinayo shirkadaha duulimaadyada iyo dadka kale ee shaqola'aantu ku habsatay ma jiraan wax dhaqaalo aan ka filan karno waayo shaqola'aantu ma saameyn keliya shirkadaha wakiilada duulimaadyada ee loo yaqaano travel agencies-ka balse waxa uu sidoo kale saameyn mug leh ama sidoo kale saameyn inteeda leeg ee ku yeelatay dhammaan shirkadihii diyaaradaha caalamkoo idil bacdamaa aysan jirin wax duulimaadyo ah gebi ahaan
tusaale hadda markaan kaala hadlo xarumaha hadda shirkada xarunta kenya iyo uganda iyo soomaaliya guud ahaan shaqaalaha mataqaana ka howlgala markii xarumahaas laisku daro waa shaqaalo mataqaana gaarayo shan iyo toban qofood waxaad dareemi kartaa shan iyo tobankaas shaqaalo mushaaraadka ay qaadan jireen waxay sidoo kale mataqaana ay ka masruufan jireen qoysaskooda marka waad dareemi kartaa mataqaana dhibaatooyinka shaqa la-aanta uu sababay xanuunkaas covid nneteen iyo saameynta dhaqaale uu ku yeeshay culeyskeeda inuu mataqaana meel walba ay saameysay sidoo kale markii laga soo tago qoysaskaas ilaa iyo shan iyo tobanka qoys gaaraya ee laga mataqaana masruufi jiray shaqaalaha xarunta ka shaqeynaysay sidoo kale waxaa jirto xarumihii ay ku howlgelaya xafiisyadoo kale oo mataqaana kirooyin isaga socda muddo hadda adiga dhan saddex bilood kadib saameyntii uu ku yeeshay xayiraadii xanuunkan safmarka ee covid nneteen marka guud ahaan shaqa mataqaanaa saameynta dhaqaale uu xanuunkan nagu yeeshay mid lasoo koobi karo maahan waxaanse aaminsannahay inay iska ahayd musiibo mataqaanaa iska rabaani ah ama mataqaanaa wax adduunkoo idil mataqaanaa saameyn ku lahaa marka insha allah waxaan rajeyneynaa in xayiraadaas iyo mataqaanaa dhaqaale xumidaas uu sababayba in ay soo idlaan doonto dhowaan insha allah waxaa la filayaa in la khafiifiyo xayraadihii socdaal ee lagu soo rogay dalalka oo shirkadaha duulimaadyada qaarkood ay dib u bilaabaan howlahooda shaqo haddaba maxaa u qorshaysan shirkadaha duulimaadyada waa kan xasan xaashi oo mar kale arrimahan sharaxaya waxaa jirta daraasad aan samaynay aan isla samaynay wasaaradda gaadiidka annaga hay-adaha amniga kambaniga airboorka maamula fagoori aviationka immigrationka wasaaradda caafimaadka daraasadaas oo ah daraasad dhammaystiran oo aan isleenahay waa lagu furi karaa garoomada ayaan samaynay waxayna tahay haddii aan wax ka taataabto qofku marka uu dhoofayo waxaa loo sheegayaa in uu gacmaha hangaloofiskii inuu qaato gacmo gashi inuu maaski qaato oo afka xirto baabuurka uu raacaya intuusan garoonka gelin wuxuu noqonayaa baabuur la buufiyey counterka meesha sah la yidhaahdo oo lagu jaagareeyo dadka marka uu sii marayo waxaa la amrayaa inuu maaragtay social destinationkii in uu sameeyo raaco tartiibaadkii uusan qofna qof u dhowaan baabuurka uu raacayo waa la buufiyey waa la buufinayaa ayroboorka marka uu tago geedka hore wuxuu marayaa meel lagu fara dhaqdo temberetureka looga cabiro mar labaad haddana temberetureka meel dhexe looga cabirayaa marka uu galo meesha oo counterka uu tago wuxuu marayaa social destinationkii uu mara dhistansihii uu marayaa iyadana intaas oo dhan marka uu maro haddana waxaa la amrayaa boorsadiisa in uusan boorso kala taaban inuusan qof u dhowaan siidka uu fadhiisanayo hal mitira u dhexeeya oo inta uu weytinka yahay iyo isagii qofka kale diyaaradda marka uu raacayo waxaa la amrayaa in aan laba mitir laysu dhaafin inta diyaaradda lagu sii socdo intaan la gelin diyaaradda waxaa loo sameynayaa sidaasoo kale sbace ah iyadana loo sameynayaa hadhow markuu diyaaradda ka degayo qof qof ah loo degayaa ilaa uu gurigiisii tago tartiib noocaasuu qofku ku soconayaa dadka ka shaqaysta arrimaha duulimaadyada ayaan hadda rajo kale oo aan ahayn inay sugaan in xaaladda isbedesho aysan haysanin iyagoo sheegay inay isku diyaarinayaan marka duulimaadyada ay furmaan in howlahooda shaqo ay dib u bilaabmaan guud ahaanna barnaamijka bandhiga v o aynu toddobaadkan kusoo qaadannay saameynta dhaqaale cudurka covid sagaaliyo toban uu ku yeeshay dadka ka shaqaysta arrimaha duulimaadyada ee gudaha dalka soomaaliya ayaan intaasi kusoo gabagabaynaya tani kulan dambe saaxiibada ina dhegaysanaya nabadgelyo
aad buu u mahadsan yahay jamaal axmed cismaan oo inoo soo jeedinayay barnaamijka bandhiga v o a halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga ah ee v o a dibadbaxyada muddada toddobaadyada ah ka socda guud ahaan dalka maraykanka ee ka bilowday dilka george floyd oo ahaa nin ka mid ah bulshada maraykanka ee madow ayaa noqday kuwo aan muddo la arag iyaga oo noqday mawjad kale oo ah halganka loogu jiro sinaanta xuquuqda iyo cadaaladda bulshada haddaba wararkii u dambeeyey ee dibadbaxyadaasi waxaa inoo soo koobaya cabdixakiim maxamuud shirwac dad mudaharaadaya islamarkaana kor qaylinaya ayaa isugu yimi taallada hogaamiyihii xuquuqda rayidka ah martin luter king junior ee magaalada washington d c mid ka mid a dadka dibadbaxaya ayaa sheegtay inay ku faraxsanaan lahayd haddii uu waxa dhacaya goobjoog u ahaan lahaa iyadoo intaasina sii raacisay inuu ka mabsuudi lahaa inuu arko guud ahaan waddanka oo si nabadgelyo ah loogu dibadbaxayo xuquuqda cadaaladda iyo sinaanta sidoo kale nin kale oo lagu magacaabo johnson ayaa isaguna u soo socdaalay magaalada caasimada ah ee washington d c maalintii axaddii si uu ugu biiro kumanaan qof oo socod ku marayay kuwaas oo ka soo horjeeda dilka george floyd oo ahaa nin lixiyo afartan jira kana mid ah maraykanka madow oo dhintay xilli ay xidhayeen ciidamada boolisku kadib markii askari caddaani uu jilibkiisa luqunta kaga hayay wakhti ku siman sagaal daqiiqo waxaanay dibadbaxyadani dib u soo celiyeen waayihii hogaamiyihii u halgami jiray xuquuqda rayidka ah andrew yang kuwaasoo waddanka gelgelay sannadihii kontameeyadii iyo weliba lixdameeyadii mid ka mid a dadkan dibadbaxaya oo da-diisu ay tahay siddeed iyo siddeetan jir ayaa v o a u sheegay inuu ka soo qayb qaatay wakhtigaasi loo dibadbaxayay xuquuqda dadka rayidka balse aanu weligii aragga dalkan oo sidan oo kale arrin ugu midaysan dadka daadhaxaadka ayaa waxay dibadbaxyadan loo mudaharaadayy oo georgia floyd ay barbardhigayaan kuwa hore dalka u gilgilay bishii maarjo toddobadeedii sanadkii kun sagaal boqoliyo shan iyo lixdankii kadib markii boqolaal si nabadgelyo ah u dibadbaxaya la garaacay islamarkaana ciidamada boolisku gaaska dadka ka ilmeysiisa ugu adeegsadeen bridjka edmond betis xilli ay isku dayeen inay socoda kaga yimaadaan magaalada salma ee gobolka alabama iyagoo u soo jihaysanaa dhinaca magaalada caasimada gobolkaasi oo ah ee montegomery kadib dhimashada georgia floyd ayaa xubnaha sharci dejinta ku jira ee xisbiga dimuqraadigu ay aqalka u soo gudbiyeen tallaabooyin la mida kuwa hore loo sameeyey tallaabooyinkaas oo ay ku jiraan xog ururin lagu sameeyo habdhaqanka xun ee ciidamada booliska iyo weliba in la joojiyo adeegsiga in xuurta qofka luqunta lagaga qabto xubno siyaasada falanqeeya ayaa saadaaliyey in dibadbaxyadan cadaalada lagu dalbanaya ay sii socon doonaan islamarkaana ay noqon doonaan kuwa waxbedelaa sida oo kalena saamayn ku yeesha natiijooyinka doorashooyinka heer qaran gobol iyo weliba kuwa deegaan kuwo kaloo iyaguna arrimahan falanqayntaa sameeya ayaa dhinacooga qaba in dibadbaxyadani ay dhallinyarada ku beeri doonaan rabitaan ah inay si xoogan uga qayb qaataan doorashooyinka guud ee dhacaya bisha noofembar mahadsanid sharwac warbixintaasina halkaad kala socoteen waa laanta afka soomaaliga v o a
markana dhegaystayaal ku soo dhowaada xubintii dooda gaaban oo inoo haya wariyahayaga xuseen xasan dhaqane
maamulka hirshabeelle ayaa lacag dhan hal milyan boqol iyo afartan kun oo dollar ku wareejiyay guddiga gurmadka beledweyne si ay qayb uga noqoto mashruuc loogu talagalay in biyaha fatahaadda lagaga leexiyo magaalada beledweyne waxaa jira lacago kale oo beledweyne loogu deeqay laakiin aan weli la shaacin halka ay mareen guddigana aan soo gaarin haddaba lacagta guddiga lagu wareejiyey ma ku filan tahay biyo xireen loo sameeyo beledweyne waa xubinteena dooda gaaban waxay ugu marti ah wasiirka madaxtooyada hirshabeelle xildhibaan cabdulaahi maxamed cadow iyo wasiirkii hore ee garsoorka iyo cadaaladda hirshabeelle cabdicasiis cabdisamed waxaa hadalka ku hormaraya wasiir cabdisamed unug fiicanoo aasaasa oo ay noqotay waana arrin aada u wanaagsan intii maalin walbaba macaawine iyo inta lagu qaybiyo raashin iyo wax lagu cuno masquul la geeyo tanaa ka fiican haddaan wax qabsanno ismaamulnana waxay ila tahay maamulka hirshabeellena inuu isagana meeshuu gacantiisa gaarsiin karo oo noo gaarsiinaa dowladda federaalkana ay naga warqabaysa hadduu ilaahayna wasiir cadow cabdicasiis waa maqlaysaa wuxuu yidhi lacagta waa bilow fiican ma kula tahay lacagta hirshabeelle ay wareejisay inay ku filan tahay mashruuca biyaha looga celinayo magaalada beledweyne waxa weeye waxa maanta ka socda iyo maalin dhaweed lacagta aan wareejinay oo laysku hahaystay in muddo ah waxay u noqotay bays oo ah trust in lays aamino lix bilood ka hor guddigaas oo madaxweynaha magacaabay oo guddiga ganacsatada xaaji cismaan dhagaxuu hogaaminayo iyo annagoo guddigii wasiirada ahaa markaas joogno waxaan qabanay howl aad iyo aad iyo aad u fiican annaguna waxaan isku daynay maadaama ayaga ay ganacsata yihiin oo aan dowlad iyo dadkeeda weli aan la aaminin waddanka uu kala qobqob jiro in xaaji dhagaxo dahabshiil mas-uulka ah iyo sabriye oo haddana hormuud ka ah iyo ganacsatada reer beledweyne in ay ayagana naftirkooda soo galaan si magaaladan biyahaasi looga leexin lahaa lacagtan milyankan iyo afarta boqoloo kun oo horey oo dowladda somalilan ay ka hartay waa hal milyan iyo shan boqoloo kun kuma filna runtii laakiin waxay tahay bilow waxay tahay is-aaminaaddii ugu horreysay waxay tahay hadda biyibaxadan tii hadda markii la bilaabayay oo shan iyo toban cisho oo gudoomiyaha gobolka iyo guddiga ganacsatada fatahaadda howsha ay qabteen ayay waxay u noqonaysaa bilow sababtoo ah baniaadamka sidiisaba nin qada haystaa casho loogu daraa tan waa qadadii laakiin cashadii weyneed way maqan tahay weli maasantahay cabdicasiis waa maqlaysaa wasiirku waxauu yidhi lacagta waa bilow laakiin kuma filna mashruuc biyo magaalada looga celinayo in iyaga ay marka hore waxaan waa ismaamul maamul goboleedka hirshabeellena inuu raadiyo wixii awood uu u leeyahay ama uu dhaqaale ah uu weliba tixraac u sameeyo wixii horey dad u yabooheen sida siddeetan iyo toddobadii kune ee amisom oo kale inay yidhaahdeen aawey lacagtii oo aan weli la haynin waxaan rabnaa marka in hirshabeelle sida hadda waxa ay keeneen shacabkooda ugu wareejiyeen inay wax alla waxay soo helaanna ugu wareejiyaan wixii maqanna ay dadka shacabka u sheegaan ay dhahaan waxaas weli gacanteenna kuma jiraan waa raadinaynaa
wasiir waa maqlaysaa cabdicasiis wuxuu leeyahay waxaa jirta lacag siddeetan iyo toddoba kun oo amisom ay yabohday sanadkii laba kun sagaal iyo toban markaasi fatahaddii hore ahayd amison in siddeetan iyo toddoba kun oo doolar ee yabohday waa waan maqalnay wax had briefin oo aan ka haya ama xog aan ka haya oo rasmi ahna ma jirto taa naftirkeeda waxaa jirta oo su-aalaha fara badanna lagu weydiina waxaa ka mida dowladda china oo iyada naftirkeeda milyan ku deeqday waa la leeyahay waxa weye waxaasoo dhan waxa ay noqon doontaa lacagtaani milyankaani sida aan u maamulno sida ganacsatada iyo madaxda hirshabeelle ay iskula jaan qaadaan si ayagoo marka midaysan mar alla markaad haysatay civil society-gii ururadii bulshadii markaasaa dowladnimadaada ay noqonaysaa waxtar taas xogteeda si fiican uma haayo laakiin waxaan ballan qaadayaa inaan raadiyo oo aan baaro markaan baarana dib ayaa idinkugu soo noqon doonaa insha allah cabdicasiis arintan fatahaada beledweyne waa ay soo laalaabatay sanadkii afraad ay dadka ka barakacayaan magaalada beledweyne marka ma maamulka oo keliya ayay mas-uuliyad ka saaran tahay mise dadka magaaladana in qayb ay ka qaataan ayay ahayd mas-uuliyaddaas mid shakhsi iyo mid caama waaye laakiin hirshabeelle isaga waxa waaye wuxuu xiriiriyu u yahay dowladdii dhexe oo federaalka iyo shacabkii marka dowladda dhexe ee federaalka waxaan rabnaa inay indho wanaagsan iyo si galgacal leh oo shacabkooda inaan nahay inay noogu soo jeestaan oo sida maamul goboleedyada kale ay u tabarucaan ama ay u waxeeyaan annaga in waalid dadkii cunugiisa tabarta daran uu u naxariistaa waa mahadsan tahay wasiir caddo waa maqlaysaa wuxuu yidhi cabdicasiis hirshabelle waxaa laga rabaa inay xiriiriso dadka deegaanada ay madaxda u tahay iyo dowladda dhexe si macnaha kaalmooyinka la helayo qaybtooda ay u helaan waxaan leenaha anugu hirshabelle hadda waa saddex sano iyo sideed bilood jeegta maalintii waxaa maanta waxaan leena cunugaas maalintas dhashay afar sano kusii socdaa cunug afar sano jiro ashuunku andis dambe ma jirayso sababtoo mas-uuliyadana saaran waxay tahay waan u dhaaranay haddaan xildhibaananahay haddaan wasiiranahay aan u dhaaran waxaa aakhira waa la isweydiinayaa hirshabeelle caqlina kuma yaro aqoonna kuma yaro hirshabeelle waxay daris la tahay gobolka banaadir hirshabeelle waxyaabaha haysto siyaasad xumo weyn maanta ma haysato siyaasad deganay haysataa oo baarlamaankoodii golooyada wasiirada kulli ay wada socdaan ay haysataa dowladda dhexe maanta waxaan leenahay kolley intaasoo mashaariic anaga aan gudubsanay ee wasaaradda qorsheynta federaalk ay yaalaan cid walbana waa og tahay annagu dhinaceenna wax walba waa naga soo wareegeen hadda iyo dan kow fatahaadahaani hadda socda waxay ku imaanayaan cimiladii adduunku isbedelay adduunku waa isbedelay etoobiya biyo xireenno waaweynay leeyihiin biyahaas xireenadaas waaweyn markuu roob yimaado waa soo daynayaan annagana awoodaan isaga celina malaha waa qodob taas waxay taas ka turjumaysaa in ay tahay in dowladda etoobiya iyo dowladda dhexe ee soomaaliya ay ka wada hadlaan oo si looga hadlaa biyahaas oo webiga shabeelle oo annaga labadeennaba na wada quseeyo midda labaad hadda maalin dhaweyd lacagihii maqan lixdan milyan oo doolar dhahay dowladda talyaaniga waa laabatay talyaaniga corporazione di italia world bank faw intaba hadda waxay diyaar leeyihiin lacaga ilaa iyo soddon milyan labaatan iyo shan milyan gaaraya inay meeshaan maalgeliyaan biyo xireen rasmi aan ay sameeyaan taas maxay ku imaan kartaa taa waxay ku imaan kartaa siyaasad degan taa waxay ku imaan kartaa dad wada socdo baarlamaan iyo xukuumad gobolkii iyo heer degmo ilaa iyo ilaa iyo duq magaalo shicib ishaysto gacanaha ishaysto laakiin ummadda maanta beledweyne taariikhda ay leedahay iyo wejiga maanta yaallo waxa isqaadan kara maaha waxaan hadda nugu soo foollay june waxaa nugu soo foollay july first lixdan sanay soomaaliya jirtaa meeshii xurnimada soomaaliya laga ankudana waa beledweyne beledweyne ha loo hiiliyo reer beledweyne ha iscafiyaan dal iyo dibadow ninka walaalkaa ama gabadha walaashaa ha ku taagnaanin waxaa laydinka rabaa toobad waxaa laydinka rabaa musaamaxad waxaa laydinka rabaa inaad is-ogolaataana laydinka rabaa marka annaga is-ogolaano dowlad dhexana waxba nagama celin karto oo xildhibaanadeeni oo dowlad deegaanka ka soo jeeda hirshabeelle haddii isku duubnaan lahaayeen aqalka sare isku duubnaan lahaayeen annaga aan isku duubnaan dowladna wax waa ka heli karnaa dibaddana wax waa ka heli karnaa waa mahadsantahay wasiir caddo haye cabdicasiis kasoo qaad hadda maamul ahaan waalid waxaa uu maamulka hirshabeelle reer beledweyne ama reer hiiraan iscafinta waxaa muhiim ka ah in ay hirshabeelle aasaasto wax dib heshiisiin la yidhaah oy gogol dhigto marka wasiirka waxaan rabaa in uu ii sheeg heerka oo dib heshiisiinta oo kale meesha ay marayso iyo hirshabeelle waxay ku talagashay inaga waxayse maxaa yeele maanta magaalada beledweyne waqooyigiisa oo ilaa matabaan ilaa iyo feerfeer dhib qabiil ma ogi shabaab iyo cadow kale kama jiro oo haddii hirshabeelle gogol intay u dhigta maamul ay u samayso horumar iyo iskaashiya ka imaan lahaa waxaan kaloo ka rabaa hirshabeelle lacagti waa wareejiyeen inay sida uga dhaqaaqin oo ay dabagal iyo xisaab ay ku sameeyaan oo shacabkana lala hadlo oo yidhaahdiin lacagtii aan wareejinay intaas intaasaa lagu qabtay intaasaa ku darsoontay intaasaa dhiman intaasaa la lunsaday intaasaa waxaysmay inayna meeshaas uga harin iyo dib heshiisiinta dad wada heshiiyey oo isku mida ayaa wax loo qaban karaa waxna qabsan karo waa mahadsantahay wasiir caddo ugu dambeyn wakhtiga u haray hirshabeelle oo gabaabsi ah iyo hawshan hadda aad bilaabatay maxaa is leedahay maxay ku dambeyn doontaa howlaha biyo xireenka magaalada beledweyne aniga mar walbaba waa optimistic aan ahay manaha wax qalbigayga ku jira ilaahi subxaana wa tacaala waa ogyahay hirshabeelle gabaabsi ma aha kolley taasna waxaa weye dastuur unbaa mar dambe mar dambaan ka wada hadli doonaa laakiin waxaan leeyahay waxa bilowday wax wanaagana wax wanaagsanaa bilowday saddex biri ka hor wax wanaagsanaa bilowday ganacsatadii dowladdii hirshabeelle maamulkii gobolka waa isla jaan qaadayaan bini aadanaan nahay inaan is ixtiraamno oo annaga aan ka dhigno aragtideenna kow ee tahay war biyo xireen kaan intaan la gaarin biyahan ma iska leexin karnaa milyan ma isaga leexin karnaa aniga waxaan qabaa waa isaga leexin karnaa haddii laysku caloofiyo waado shaqadii ay noqoto mid midnimo ah laysku kontaroolo qandaraasyadii la bixinayo si cadaalada loo bixiyo gacnaha isqabsanno ganacsatadeenna iyo dowlad goboleedka hirshabeelle iyo maamulka gobolka wada jiro mar dambo waxaa ilaahay ka baryayaa in beledweyne aan biyobaxa looga guurino
intaa waxaa ku idil xubinteena dooda gaaban inta doodan mid la mid ahaan dib kaga kulmayno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo
haatanna waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii wargeysyada
kulanti wanaagsan aad dalkiin baa akhyaartaan dhegeysanaysaa meel kasta oo aad caalamka ku sugantihiin kula soo dhawaada barnaamijkii waxyaabaha ay wargeysyadu qoreen cabdixakiim maxamuud sirwac iyo aniga oo ah cabdixaafi cawil ismaaciil ayaa idinla socodsiinayna haddii ilaahay raalli ka noqdo aynu ku bilowna cabdixakiim oo wargeyska kasoo baxa dalka britain ee the guardian ayaa warbixin uu qoray cinwaan uga dhigay midowda yurub oo shiinaha ku eedeeyey inay mas-uul ka ahaayeen warbixinno khaldan oo ku saabsan xanuunka covid sagaal iyo toban oo khalkhal ku abuuray yurub gudaheeda iyo meelo kale oo badan oo caalamka ka mid a midowda yurub ayaa sheegay in ruushka iyo shiinuhu ay yurub gudaheeda iyo meelo badan oo adduunka ah ay ka wadaan warbixinno aan sal iyo raatoona lahayn yurub oo marar badan oo dhowr jeer ah oo hore ruushka ku eedaysay khalkhal abuurid warar aan sal iyo raatoona lahayn ayaa iminka markii ugu horeysay waxa ay ku dartay dalka shiinaha siyaasiyiinta faransiiska ayaa aad u cadhooday mar bishii abril websayteka safaaradda shiinaha ee faransiiska lagu daabacay in shaqaalihii daryeelka guryaha dadka waaweyna lagu haya ee faransiiska ay ka yaaceen sababtaasi awgeedna dad badan oo waayeel ah ay u dhinteen diblomaasi ahna magaciisa la shaacin oo shiina ah ayaa sida oo kale la sheegay inuu yidhi ilaa iyo siddeetan ka mid ah sharci-dejiyaasha faransiiska inay ku isticmaaleen hadallo cunsuriyad ah madaxa hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o vera jokrokova oo ah guddoomiye ku-xigeenka guddida yurub ayaa sheegtay in haddii la hayo caddayn ay caadi tahay in la kashifo dadka ku xadgudbaya dimuqraadiyadda iyada ee bixinaya wararka aan salka iyo raadkoona lahayn ee dadweynaha iyaga khalkhalinaya shiinaha ayaa si xoog leh u beeneeyey eedeymaha midooda yurub maraykanka ayaa dhowr jeero hore shiinaha waxa uu ku eedeeyey in aanu runka sheegin macluumaadka la xidhiira xanuunka covid ee coronavirusku keeno cabdixaafidoo isla wargeyska the guardian ayaa daabacay warbixin ciwaankeedu ahaa kooxaha midigta fog ee cunsuriyadda lagu hanto oo laga cabsi qaba inay u socdaalaan magaalada london si ay u difaacaan taallooyin halkaasi ku yaala werwer ayaa laga qabaa in kooxahaasi ay oonba baxaan magaalada london iyaga oo la filayo inay qabanqaabiyaan dibadabaxiyo ay ugu yeedheen midnimada taalooyinka laga cabsi qabo in la dumiyo waxaa ka mid ah taallada ra-iisul wasaarihii hore ee britain oo dad badani aaminsan yihiin inuu ahaa cunsuri muddooyinka ugu dambeeyey meelo badan oo ka mid a caalamka ayaa waxaa ka socday dibadbaxyo lagaga dhiidhiyayo qaabka ay booliska gaar ahaan kuwa maraykanku ay ula dhaqmaan dadka madow booliska magaalada london ayaa la sheegay cabdixakiin oo inay ka shaqaynayaan sidii ay uga hortegi lahaayeen dibadbaxyada iyaga oo sheegay in ay talada ugu jirto inay joojiyaan mudaharaadka dhanba dadka qaar ayaa ka cabsi qaba in ay booliiska ku adkaan doonto inay kala dhex galaan laba kooxood oo mudaharaadaya oo ka mudaharaadaya arrimo ay iskaga soo horjeedaan tim newbon oo ah brofesor dembiyada ku takhasusay waxna ka dhiga jaamacadda dhaqaalaha ee magaalada london ayaa sheegay in ay xaaladdu faraha ka bixi karto waayo buu yidhi waxa ay u eekaan kartaa inuu booliisku difaacayo labada kooxood kooxda laga tirada badan yahay wargeyska ka soo baxa dalka turkiga ee the daily sabaax ayaa warbixinu qoray ciwaan uga dhigay caalamka oo soo waajahaya xaalad cuntayaraan ah oo saamayn doonta malaayiin qof oo dunida ah iyada oo xanuunka covid nteen uu saamayn weyn ku yeeshay dhoofkii badeecadaha xogayaha guud ee qaramada midoobay ayaa sheegay in nidaamka cuntada adduunku hoosu dhac weyni ku yimi sababo la xidhiidha xanuunkan covid nteen ee dunida wada saameeyey dad ka badan siddeed boqol iyo labaatan milyan ayaa gaajo u seexda halka boqol iyo afar iyo afartan milyan oo caruur ahina aanay u korin sidii la rabay cabdixakiino waxaa kale oo uu ka digay in dad ka badan sagaal iyo afartan milyan oo qof ay ku dambeeyaan saboolnimo ba-an sababa la xidhiidha xanuunka covid sagaal iyo toban waxaanu yidhi oo kale dadka ay la soo daristay cunto yaraantu aad ayay usii badatay haddii baanu yidhi aan la qaadin tallaabooyin wax ku ool ah in ay dhici karto cunta yari daba dheeraata oo saameyn weyn ku yeelan doonta boqolaal milyan oo caruur iyo dad waaweyn isugu jira guuteres ayaa waxa uu dowladaha ugu baaqay inay ilaaleeyaan oo ka warhayaan shaqooyinka dadka ka shaqeeya soo saarka cuntada intaasi ayaynu dhegaystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkii waxyaabaha ay wargeysyadu qoreen cabdixakiim maxamuud shirwac iyo anigoo ah cabdixaafi dacawin ismaaciil ayaana idinla socodsiinaya tan iyo inta aynu mar kale kulmayno haddii ilaahay raalli ka noqdo sidaas iyo nabad geliyo
ad nagala socotaana waa v o a hase yeeshee marka hore kusoo dhowaada qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaa oo inoo haya jamaal axmed cismaan qareen hore oo heer federaal oo loo xilsaaray inuu baaris ku sameeyo tallaabo ay wasaaradda garsoorka maraykanka meesha uga saarayso dembiyo lagu soo oogay taliyihii hore ee dhinaca ammaanka madaxweyne trump u qaabilsanaa michael plin ayaa sheegay inay ahayd in dalabka dowladda la diido sababtoo ah buu yidhi waxay si cad u muujinaysaa ku tagrifalid awoodda dacwad oogista qareenkan oo lagu magacaabo john glinson ayaa sheegay in dowladdu ay ku kacday fal aan caadi ahayn oo u faa'iideynaya garab isbahaysi siyaasadeed u ah madaxweynaha glinson ayaa waxaa magacaabay qaran emet sullivan si uu baaris ugu sameeyey kiiskaasi balse arrintu waxa ay u taallaa qaran emet sullivan iyo maxkamadaha racfaanka haddii ay aqbalayaan iyo in kale dalabka wasaaradda garsoorka ee ahaa in laga laabto eedeymihii lagu soo oogay michael flin oo la taliya dhinaca ammaanka u ah madaxweyne trump flin ayaa qirtay inuu dembi gale oo uu been u sheegay hay-adda f b i-da xilli baaraha gaarka robert miller uu waday baaritaan la xiriira haddii ruushku faragelin ku sameeyey doorashadii madaxtinimada mareykanka ee sanadkii isku dhiibidda uu hogaamiyey kooxeedka cali khusheib uu isku dhiibay maxkamadda caalamiga ee dembiyada i c c ayaa sare u qaaday rajada laga qabo in xubno kale oo loo haysto dembiyo dagaal oo ka dhacay gobolka daarfuur ee dalka suudaan ay maxkamadeyn doonto maxkamadda caalamiga ee dembiyada i c c dadkaasi waxaa ka mid a madaxweynihii hore ee suudaan cumar xasan al bashiir saraakiisha suudaan ayaa sheegay bishii februari in saraakiil hore oo uu ku jiro albashiir ay suuragal tahay in lagu maxkamadeeyo i c c oo ay ku wareejiyaan cali khusheib ayaa u xabisan i c c kadib markii talaadadii uu isku dhiibay mas-uuliyiinta jamhuuriyadda afrikada dhexe khusheib ayaa taliyi u ahaa maleeshiyaadka janjawiid ee ka dagaalami jiray gobolka daarfuur ee dalka suudaan khuburo ayaa sheegay in dhimashada coronavirus ee mareykanka ay gaari doonto ilaa iyo laba boqol kun oo qof marka la gaaro bisha sebtembar ee soo socota xilli kiisaska cudurka covid sagaal iyo toban uu kor u dhaafay laba milyan arbacadii waxaana jira in dowladuhu ay khafiifiyeen xayiraadihii ka jiray gobolada qaar ashish ja oo hogaamiya macadka caafimaadka caalamiga ee harvard ayaa waraysi uu siiyey telefishinka c n n waxa uu ku sheegay in haddii tallaabooyin adadag aan lala imaan ay dhimashadu cudurkaasi sii kordhi karayso gudaha mareykanka waxa uu sheegay in xitaa haddii aysan kiisasku kordhin oo sidan lagu hayo in la filan karayo in dhimashadu ay gaarto laba boqoloo kun bisha sebtembar marka la gaaro aad buu u mahadsan yahay jamaal axmed cismaan oo inoo akhrinaya warka caalamka halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga e v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada washington markana waxaad nagula nasataan heestan dabacsan
guud ahaanba dhegaystayaal waxaan intaasi ku soo gebagabayn doonaa idaacaddii fiidnimo ee halkan si wada jirayda kala socotiinayeen caasho ibraahin aadan iyo aniga oo ah cabdixakiin maxamuud shirwactan iyo kulantii dambena waxaanu idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo